galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab axada bisha nowembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa laba iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogana v o a somaali com saacaduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in dalka uu galay xaalad deg dega oo bini'aadminimo oo la xidhiirta roobabka iyo daadadka ku dhuftay dhul ballaaran oo ka tirsan gobollada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ka warbixisay xaalad deg deg ah oo uu dalku galay taasoo ka timid roobabka xooggan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka da'ayey meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda af soomaaliga iyo waxa laga ogyahay asalkiisa
af soomaaliga wuxuu samaysnaa afafka adduunka uu samaysnaa afku sidiisaba waa sida geed baxaya geedka markuu weynaada miruu dhalaya markuu dhalo oo waa duquubaya waa dhimanaya mirihiisii ayaa geed maaragtay saa noocii kasoo dhalanayaan
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo xamaas ayaa maanta oo axada ku bannaan qof ku xanibay xusbitaallada khaza iyadoo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha gargaarka ay ka digayaan in bukaanada ay ku dhiman doonaan xarumaha aadka u dhibaataysan haddii aan la joojin dagaalka ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa ka digay in haddii si deg deg ah aan habajoojin loogu dhaqaaqin markaasi ay dhacayso in markaasi dhibaato halkaasi lagala kulmo iyadoo aan bukaanadana laga daadguraynin cusbitaalka ashifa ayaa dhowr jeer waxaa la sheegay in la duqeeyey sida ay sheegtay m s f waxaana ka mid a meelaha la duqeeyey qaybaha hooyada iyo bukaan socodka taas oo keentay dhimasho iyo dhaawac badan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu ayaa waxa uu diiday fikradda ah in maamulka falastiin ay ka taliyaan khaza marka uu dhammaado dagaalka israa'il iyo xamaas mowqifkaasi oo khilaafsan kan maamulka biden isagoo shir jira ee sabtidii ka sheegay in habkaasi mid ka duwan ay tahay in lagu maamulo khaza waa sida hadalka uu dhigaya mar la weydiiyey haddii maamulka falastiin ee maamulo qayb ka mida dhulka la haysto ee daanta galbeed ay la wareegaan maamulka qasa dagaalka kadib xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa arbacadii isna soo bandhigay shuruudaha maamul ee khaza dagaalka kadib isagoo sheegay in ay maamulaan falastiiniyiinta oo khaza iyo daanta galbeed ay ku midoobaan maamulka falastiin wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa waxay sheegtay maanta oo axad ah in wasaaradda difaaca ee dalalka mareykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ay isku raaceen in ay bilaabaan bisha dhisembar ee soo socota howlgal xog wadaag ah ee gantaalada kuuriyada waqooyi xogeeyaha gaashaandhigga ee mareykanka lloyd auston ayaa waxa uu kula kulmay seol dhigiisa kuuriyada koonfureed shin wonsik maanta iyadoo wasiirka difaaca ee jabaan minuru kihara kulankooda uu kaga soo qayb galay internetka wasiirka difaaca ee jabaan ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha ah inay ka wada hadleen dhinacyadaasi xoojinta iskaashiga saddexgeesoodka ah ee ku aadan bi-adaha daran ee ammaanka ayna ahayd markii ugu horreysay oo saddex wasiir ay shir noocaas oo kala ay yeeshaan waxaanu xaqiijinay in aanu si joogto ah u samaynayno isbeddel annagoo soo gaadhay heerkii ugu dambeeyey ee geedi socodka ayuu yidhi kihara madaxweynaha mareykanka jo biden iyo kan kuuriyada koonfureed yonsuk yu iyo ra-isul wasaaraha jaban fumio kishida ayaa ku heshiiyey shirmadaxeedkoodii siddeed iyo tobankii agosto in dhammaadka sanadka saddexda waddan ay wadaagi doonaan xogta digniinta gantaalada kuuriyada waqooyi wasiirka tamarta ee dalkaasi ukrain german galoshinko ayaa waxa uu sheegay in ukrain ay yeelan doonto tamar ku filan si markaasi ay ugu gudubto jiilaalka soo socda laakiin laga yaabo in weerarada ruushka oo sii kordhaya ay carqaladeeyaan shabakadaha saadka ruushka ayaa weeraray kaabayaasha ukrain lixdan jeer sida ay sheegtay ukrain taasi oo kor u qaaday walaaca iyo cabsida laga qabo in mooska laga yaabo in mar hore ay bilowday beegsiga korontada jiilaalka labaad ee dagaalka jiilaalkii hore kubanaan duuradaha aan duuliyaha wadina iyo gantaallo ruushka uu leeyahay ayaa waxay duqeeyeen kaabayaasha korontada taasi oo dhalisay mugdi iyo koronto la-aan warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ku aadan daadadka ku fatahay meelo badan oo gobollada soomaaliya kuwaasi oo dad ay ku dhinteen kumanaana la sheegay inay go'doonsan yihiin warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o e xasan kaafi cabdiraxmaan dowladda soomaaliya ayaa ka warbixisay xaalad deg deg ah oo uu dalku galay taasoo ka timid roobabka xooggan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka da-ayay meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo sababay daadad iyo fatahaado khasaaro badan geystay shir jaraa-id oo ay maanta si wada jira magaalada muqdisho ugu qabteen wasiirka warfaafinta hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo culimmada soomaaliyeed ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud awees jaamac waxaana uu sheegay in roobabkii da-ay ay ku geeriyoodeen ilaa kow iyo soddon qof iyadoo sidoo kalena ay barakiciyeen dad gaaraya nus milyuun waxaan maanta halkaan isugu keenyeernay sidaad la socotaan dhibaatada waddanka ka jirta fatahaadaha iyo roobabka xooggan ay sababeen taasoo keentay in dowladda federaalk ee soomaaliya ku dhawaaqdo in waddanka xaalad deg dega uu galay si loogu gurmado dadka ay dhibaatooyinka soo gaareen iyo weliba in wax laga qabto dhibaatooyinka ay fatahadahaasi ka geysteen qaybo badan oo dalka ka mid ah sidaad warbixinadeeda hore ku maqasheen ilaa iyo ku dhowaad shan boqoloo kun amaba nus milyan oo qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tegey kadib markii daadadkii ay aad u waxyeeleeyeen waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya hal milyan ilaa iyo laba boqoloo kun gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwo ay daadadkaasi mafatahadahaasi ay saamayn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta la ogyahay waa kow iyo soddon waa inta ay markaasi dowladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaaro intaas inuu ka badan yahay waxaa jira kaabayaal badan oo burburay meesha ugu badan ee dhibaatadu ay ka dhacdeenna waa gobolka gedo marka maanta waxaan halkaan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dowladda iyo shacabka soomaaliya iyagoo iskaashanaya la ysku dayo in wax laga qabto si dadkaasi dhibaataysan wax loogu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta bulshada soomaaliya looga wacyigelin lahaa innaga oo markaasi ka bilaabaynaa in taageerada marka hore ka timaado shacabka soomaaliyeed kadibna markaasi haddii ay noqoto beesha caalamka hay-adaha kale ee samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshaan waa howl u taalla soomaaliya u baahan in marka hore annaga aan iska bilaabno in aan wax u qabanno dadkeenna dhibaataysan daadadka iyo fatahaadaha elniino ayaa si xooggan saameyn ugu yeeshay meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya sida uu ku waramayo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macalin elniinadii xoogay u bilaabatay magaalada muqdisho xatay dhibka ku heysta waa aragteen oo runtii culeyskeedu inaan intaas kasii bata loo malaynayo dabcan waxana heysto ilaahay hanoo fududeeya laakiin waa howlo aad u weyn waxaan rabnaa insha allahu tacala ummadda soomaaliyeed ay aada isugu gargaarto waad dareemi kartiin dadka hal nus milyanka ka badan ee bannaanka daadsan iyo kuwa biyaha ku dhex jiro iyo kuwa ay wax allaale waxay heysteen ay mataqaanaa ay ka baaba'een marka waxaan dabcan rabaa in ummadda soomaaliyed ay isu gurmato in mataqaan akoonnada iyo la sameeyey ee dadka soomaaliyeed ay ku soo gurmadaan in runtii annagu aan wax isku tarno intaan cid kale wax u qayraysaa ma lahayna waxayna inaan isku ceshanno waan karnaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinayaa dad soomaaliyeedoo waxaan arkay soo keenay raashin keenay dad soomaaliyeedoo dhar keenay dad soomaaliyeedoo xoolo nool keenay intaba waa haynaa ilaa hadda waxaan ka rajaynaya ummadda soomaliya meel kastoo joogta inay soo gurmatay guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo goobta ka hadlay ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dibadda iyo gudaha dalka ka codsaday inay u soo gurmadaan dadka ku waxyeeloobay daadadka iyo fatahaadaha runtii waa maqlayseen dhibaato weyn baa dhacday oo musiibo weyn baa dhacday oo loo baahan yahay in layska kaashado wakhtigii maaragtay laistaakuleyn lahaa oo layskaalmayn lahaa baa la joogaa musiibadaas oo dhib badan geysatay oo dad ku dhinteen xoolo badan lagu waayey hanti badan lagu waayey dad nugul oo maaragtay dad ducafo ah weliba u badan kuwii nugulaa sida dumarka carruurtii ay ku dayacan yihiin ee guryihii ku dumeen kaabayaashii iyo meelo badan iyo buundooyinkii ay ku dumeen dadkii guryaha ugu galay marka runtii in laysu gurmado ayaan ku baaqaynaa nabigeenna sala allahu caleyh wasalam wuxuuna amray in wakhtigan kale maara lasu gurmado oo dadka kurbaysan kurbada maarata laga fududeeyo mar waxaa lagu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed maarata gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo jaaliyadda soomaaliya dibadaha jira maraakista culummada maarata masaajida waxaan ugu baaqaynaa inay gurmadaan oo dadka ay maarata u soo gurmadaan si lagu yaqaanay waan iskaashanno insha allahu tacala da anagu maarata iskaashanno ilahi subxana watacala wanu kaalmaynayaa marka soo gurmadaan lena soo dhaqsada insha allahu tacaala akoonada laydin sheegay ama ku qoran ee tabeelaha gadaasheenna ah ayaa insha allahu tacaala lala tacaamuli doonaa ilaahayna dhibkaa maarata allaha naga faydo ugu dambayntii sheekh cabdulqaadir soomow oo ka tirsan culimmada ahlusunna waljameeca ayaa soo hadal qaaday xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin xilligan dadka ku nool goobaha ay roobabka xooggani ka da'een halkan waxaan u taagannahay in aan isu gurmanno inaan baaq u jeedino dhammaan dadka soomaaliyeed gudo iyo dibad xukuumad iyo shacab hay-adaha bahda waxbarashada qof kasta fiiri waxaa iska soo qaadaa adigoo quraacday oo qadeeyey oo casheeyey oo gurigaaga ku jira ee qof muslima ee walaalkaa ah ou biyodhex yaal xalan uuna cashin saakan uuna quraacan roobna ku da'aayo gurigiisina ou dumay ilmihii uu gacanta ka hayo waxa uu agab lahayna uu halkaas uga soo kacay waxaa kaloo biyaha masiibada la socda xayawaanaadkii dhulka hoostoora ku jiray masaskii ayaa soo baxay xoolo badanay qaniineen dad badanay qaniineen meel ay ku hoydaan male ina biyaha ka cararayaan dadkay la cararayaan marka waxaan leenahay dadka marka ugu horraysa aan ilaahay ka cabsanno marka ilaahay aan barinno ilaahanta kow gacanta u taaganayna waxaan leenahay ilaahayow masiibadan beddelkeeda khayr noogu beddel nagana kor yeel dadka soomaaliyeedne sida lagu yaqiinay karamka lagu yaqiinay jawaabka ha la faydo qof weliba jeebkeeda wuxuu ku jira ha bixiso xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidoo kale maamulka deegaanka wajeer oo kaashanaya hay-adaha dowladda ayaa bilaabay in duyuradaha qumaatiga u kaca ay raashin geeyaan deegaano ay go'doomiyeen fatahaadaha roobka ee gobolka waqooyi bari kenya sida uu ku soo warramayo waryaheena maxamed faarax shire
deegaano badan oo gobolkani ka mid ayaa ilaa ayaa haatani roobabka mahiigaanka ka curtay gobolkani ay hakadgeliyeen isku socodka guud sidoo kalena waxaa jirta in deegaanada qaar looga cabsi qabo in dadka ku dhaqanay haatan goodoonka ku jiro ay gaajo iyo macaruul halkaasi ugu dhiman karaan xili walba dowladda countiga wajaraya waxay soo saartay qorashoy ugu talagashay in dadka lagu gargaaro ayagoo diyaaradaha qumaatiga u kacana deegaanada qaarkood ku gaarayo balse waxaa jira qorashahani inuu yahay mid ay doonayaan ee ka wada shaqeeyaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo weliba ciidamada militariga ee dalkani kenya axmed maxamed gabanatora ku-xigeenka countiga wajeer waxa uu ka hadlayay soo bandhigidda hay-adahaasi dowliga iyo kuwan dowliga ahayn ee iska kaashanaya hanaanka dadkaasi loo gargaari lahaa waxaan halkan isugu nimi inaanu dahfurno guddi khaas u ah in arrimaha maanta taagan ee u baahan xalka degdega ee gurmadka degdega inay ka howlgalaan guddigan waa guddi isku dhaf ah isku dhafna wuxuu u yahay waaxyo kala duwan ayay ka kala imanayaan dowladda countiga dowladda sare ee dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka ay kow ka yihiin u n family iyo hay-adaha kale international n g o ska iyo kuwa maxalliga ahba marka saddex iyo toban qof weeye oo ka kala yimi hay-adahaas saddex iyo tobankaas xibin ayaanu doonaynaa inay si gooni ah oo joogto ah oo maalinla ah inay uga howlgalaan hawshani lagu doonayaa in lagu koobo laisugu keeno wixii mucaawana ah iyo wixii adeeg ah oo deg deg ah sidii bulshadaasi ay galaafatay musiibadan hadda fatahaadda hadda socoto si wax loogu qaban lahaa insha allah waxa uu mudane axmed sheegay in haatani la gaaray xilliga dadka ku dhaqan gobolkani gurmudkii ugu wanaagsanaa la gaarsiin lahaa iyadoo haatani gacanta ay ka sii baxayso xaaladda caafimaad ee deegaanada qaarkood wuxuuna sheegay in gurmudka la doonaya in loo lawaraabo waxaan ognahay ilaa hadda ilaa iyo lix kun iyo siddeed boqol oo qoys inay si un dhibaatooyin uga soo gaareen rababkan iyo fatahadyadan hadda socdo dad baa ku barakacay ilaa iyo afar qof waan ognahay inay ku dhinteen laakiin u badan dhimasho ku timi quusi waxaanu ka codsannay militariga iyo hay-adaha sida red cross in ay naga caawiyaan xagga diyaaradaha helikobterada iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka oo si si fudud ku qaadi kara xamuulka dhulkana ku mari karo arrintaasna si wadajir baan uga shaqaynaa insha allah bulshadu waxaan u sheegaynaa in aanan waxba hakrinaynin hiil iyo hooba la garab taagannaha insha allah webiga tana river iyo webiga dhaawa ayaa waxa uu ku soo rogmaday dhammaan degmooyinka kala duwan ee countiga mandheera iyo weliba degmada gaarisa ayadoo tirooyin isdhaafdhaafa dadku deegaanku ay soo sheegayaan inay ku dhinteen deegaanada mandheera iyo countiga gaarisa safiya cali maxamedna waxay ka mid tahay qoysasku ay halakeeyeen daadadkaasi xalay lixda saac baan roob ilaahayaas keenay markaan wax dhaqan male maanta ma guriya ma horiya ma masaajida ma dugsiya wax dhaqan male dukaamiya hataa sokorta waxa dukaan oo sokor ku jirta malaha ilmaha xala sida loola taagnayo oo duurasha loogu fiigaya hataa barkood dadka barkaysa duurashaad ku maqay hataa joogta waa dumeen waruwa haddaan soo arko maamadoo maamaa balaxab aruu diira ma jooh waxay haysa male guri waxay haysa male guriga waa ka cararta labteeda biyaha qaaday masaajidka waa kaa soo arkaysiraan malaynaa waxaas hayaa maxogo wax ku jira male kutub iyo wax dhaqan male markaan dhibkaan ujeediran malaynaa magaalada maanta caawimada u baahana fatahaadahan ayaa waxay ahaayeen kuwo dowladda horaan ooga sii degtay balse ilaayaa haatani ma jirin qorsho dowladdu horaanay usii dejisay in dadkaasi lagu gargaaro haatana deegaanada qaarkood oo xiran dowladdu waxay sheegaysaa in cunooyinka bakhaarada waaweyn ku jira ilaayaa haatana aan la haynin hanaanka lagu gaarsiin lahaa deegaanada qaarkood diyaaradahuna ma noqon karaan oo keliya hanaanka ugu wanaagsan dadkaasi wax lagu gaarsiin kara kaafin karo kumandhaanka haatani ku dhibaataysan gobolkani maxamed faarax shire v o a garisa
khamiistii toddobaadkana waxaa madax ka socotay wadamada reer galbeedka iyo kuwa carbeed ay kulan looga hadlayay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka reer khaza ay ku yeesheen magaalada baris shirkaas waxaa martigeliyey madaxweynaha faransiiska macron waxaana uu yimi saacado kadib markii aqalka cad ee maraykanka iyo israa'iil ay isla garteen in muddo afar saaca maalin walba israa'iil ay joojiso weerarada iyo duqaynta ay ku hayso khaza si fursad loo siiyo gargaarka shirkaasna waxaa lagu yaboohay lacag gargaara dhinaca kale israa'iil waxa ay sii wadaa weerarada khaza oo hadda shan toddobaad socda wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada london oo ka diyaariyey hadalladan ayuu madaxweyne macron ku furay kulankaasi sida deg deg ah loo qabanqaabiyey oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin hay-adaha gargaarka iyo ururada ka shaqeeya arrimaha bani aadnimada waxyaabaha aan hore looga wada hadlin ee kulankan lagu soo hadal qaaday waxaa ka mida gargaar qasa loo soo mariyo dhinaca badda oo marin looga furo koonfurta kasa iyo qubrus macron waxa uu isku dayayay inuu cod isugu keeno dadkii hore uga qaylinayay arrinka kasa la helo xabad joojin dhinaca bani-aadnimada ah si gargaar loo gaadhsiiyo dhaawaca iyo dadka weli ku xayiran deegaanku duqaynta ku socoto qarabada midoobay arrinkan kuma ay guulaysan sababo la xidhiidha siyaasada new york oo lagu kala aragti duwan yahay madaxweyne macron waxa uu kulanka ka sheegay inay dowladda israa'iil ula hadli doono israa'iil waa ay diiday inay ka qayb qaadato shirka macron qabtay xataa faransiiska oo ka mid ah wadamada sida aadka ah u taageera ma ka cabsoonayaan in baariis tidhaahdo haddii shirka aada iman weydaan waynu kala fogaan doonaa dal keliya oo galbeedka ku yaalla oo arrinkaasi odhanayaana ma jiro tel afiifna waa og tahay ra-iisul wasaaraha falastiin ayaa isaguna kulankan ku sugnaa martin griffits madaxa hay-adda bani-aadnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda dagaalku ka sii darayso waxa uu dagaalkani la mid yahay ayuu yidhi dab qabsaday kayn dabkaasina waa nooca sida aadka ah u faafaa sida aynu aragno xaaladdu waa ay ka sii daraysa ayuu yidhi maalmaha soo socda waxa kale oo uu sheegay in dadka qaasa la geeyo oo deegaano ay ku badbaadaan ay tahay arrin aan la aqbali karin dad badan ayaa isweydiinaya sababta ay wadamada reer galbeedku ugu qayladhaamin waayeen duqaynta qasa marka loo eego ukraine israa'iil waxa ay sheegtay in dagaalyahanada xamaas ay meesha ka saari doonto arrinkani haddaba suurtagal ma yahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya israa'iil way ku dhawaaqday waa run inay doonaysa inay xamaas meesha ka saarto si buuxda laakiin taasi ma suurto gelayso marka la eego waaqaca dhulka ka jira dhulkan qase la yidhahdo dhul aada u koobanaa dad laba milyuun iyo siyaado ah baa ku nool waana dad markoodii horeba laga soo qaxiyey dhulka maanta israa'iil waddanka la yidhaahdo ay degan tahay ay ku dhaqan tahay sideed iyo afartankii haddii aan dadkaas la qaxin labiyo labada milyan iyo siyaadada ama aan la wada laynna xamaas meesha lagama saari karo taasina uma eka wax suurtagala inay tahay way isku dayeysaa israa'iil inay samayso wadamadii reer galbeedka na waa ka aamuseen waxay u eg tahay inaan hadafkaasi suurto gelayn maantana dagaalkii wuxuu marayaa wiigiisii shanaad iyadoo israa'iil isticmaalaysa awood kasta ahdaabtii ay sheegeenna wax waaweyn oo ka suurto galay ma jiraan madaxa ururka midooda yurub ayaa sheegtay inay taageersan tahay soo jeedin uu soo jeediyey madaxweynaha qubrasta adduunka aqoonsan yahay oo ah in gargaar koonfurta kase looga qaado magaalo xeebeedka larnaka oo laba boqol iyo soddon meel u jirta kasa laguna dejiyo goob qaramada midoobay ay qorshayso madaxweynaha griega ayaa isaguna sheegay in dalkiisu gargaarka ku caawin doono maraakiibta dagaalka haddii ay aamin noqoto waxaay u muuqataa in cadaadiskii ka imanaya wadamada aan reer galbeedka ahayn uu saameyn yar ku yeelanayo galbeedka waa kan mar kale maxamed cusbitaalada iyo iskuullada iyo xarumaha qaramada midoobey ayay israa'iil duqaynaysaa oo beegsanaysaa waana la wada arkayaa maanta oo wax qarsooni ma jiro tviyadii caalamka iyo social mediahi oo dhan ba ayaa wada duubaya o soo wada bandhigaya waxay dadkii labada milyuun iyo barkay halkaa ku nool yidhaahdeen biyaha iyo cuntada halaga jaro mar kasta oo uu sii dheeraado xaaladdaas oo xaaladda binaadamnimada ee meesha ka jirtaa ay sii xumaatabana cadaadis weyn baanay dareemayaan oo dunidu shanta qaaradood ee dunidaba lagaga qaylanayo wadamada qaarkood oo ilaa latin america gaadhsan cilaaqaadkii bay u jireenba israa'iil wadamo badanna safaaradoodii bay kala noqdeen culayska intaa leeg iyo godobta intaa leeg wadamada reer galbeedku inay sii difaacaan maalin kasta oo dagaalku sii dheeraado way kusii adkaanaysaa ilaa shalayna waxaa la bilaabmayey hadallo inay kala hadlayaan oo mowqifkoodii ay kala waaweecanayaan madaxweynaha faransiiska ugu dambeeyey oo sheegay in waxa meesha ka socdaa uu maaragtay dembi caddaana yahay oo aan loo heli karin wax garawshiya ah guud ahaan israa'iil iyo wadamada muslimiinta ah gaar ahaana wadamadii xiriirka la samaystay iyo kuwii arrinkoodu dhadhowaa xaalkoodu halkee ayuu ku dambayn doonaa maxamed caalin waa falanqeeyo degan magaalada helsigni ee dalka finland waa laga yaabaa intuu dagaalkan socdo inuu xiriirku saameyn ku yeesho oo shacabiyadu iyo idaacaduhu ay saameyn ku yeeshaan markuu dagaalkan militari ahaan uu ku dhammaado ama wadahadal uu ku dhammaado oo lagu heshiiyo in mataqaanaa marxalad lagu heshiiyo marka inta hadda uu dagaalkan socdo dalalka muslimka iyo dalka israa'iil ama dalalka carabka israa'iil xiriirkooda ma fiicnaan doono oo ah mataqaana ama wixii dhex mari jiray culturka kulanada safaaradaha heshiisyadii mataqaanaa abrahim agreementigii la qorsheeyey qorshihii la qorsheeyey sacuudiga iyo israa'iil inay wada kulmaan ilaa intuu dagaalkan socdo way adag tahay markuu dagaalkan iska dhammaado waa laga yaabaa in beejka wadahadalla dib loo bilaabo xiriiradu soo noqdaan wadamada britain australia canada iyo maraykanku weli waxa ay si aad ah u taageersan yihiin israa'iil ra-iisul wasaaraha britain iyo xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan ayaa geed sare iyo mid hooseba waxay u fuuleen inay baajiyaan dibadbax ballaaran oo magaalada london kadib markii madaxa booliiska london uu ku adkaystay inaanu jirin sharci u diidaya dad doonaya inay dibadbaxaan oo ra'yigooda cabiraan cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
in ka badan toban kun oo muhaajiriin ah ayaa lagu qiyaasaa in bil walba ay gaaraan magaalada new york arrintaasi uu walaac ku abuuraysa dadka deegaanka qaar ka mid ah dadka degan new york ayaa isweydiinaya in magaalada ay hayso awood ku filan oo ay ku taageerto dadkaasi iyo in kale warbixintan waxaa diyaariyey aron ronan waxaa soo jeedinaya nuux muuse berjab
dad ku bannaanbaxayay xaafadda staten island ee magaalada new york ayaa u dabaaldegay is-hortaag ay ku sameeyeen qorsho lagu rabay in xaafadda laga dhiso xarun la dejiyo muhaajiriinta waxay ila tahay in xitaa dadka u furan soo galootiga imaanaya ay fahmeen in dhibaato ay nugu yihiin kadib markii uu dhowaan deegaameeyey in ka badan boqol kun oo muhaajiriina ayuu duqa magaalada new york city eric adams ka digay in qulqulka muhaajiriinta ay magaalada ku yeelan doonto saameyn aad u daran oo sidee qof ugu dhiiran karaa inuu dhaho magaalada new york dhibaato kuma jirto qaybta murugada leh ayaa ah saaxiibayaal in aadan nafis helaynin marka ay bil walba ku soo gaaraan toban kun sidaasi daraaddeed ma doonayo inaan qaamuuska ka raadiyo erey ku habboon oo siyaasadeed si aan idinkugu sheego in tani ay burburinayso magaaladana tani waa xasarad marka loo eego sahan uu dhowaan sameeya maxadka siena ra'yiga dadka reer new york ee ku wajahan soo galootiga imaanaya ayaa sidoo kale isbedelaya toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba dimuqraadiyiinta ugu yaraan toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba republicanka iyo toddobaatan iyo sagaal dadka ka madaxa bannaan labada xisbi dhammaan kooxahaasi waxay sheegeen in qulqulka ugu dambeeyey uu yahay dhibaato halis ah waxaana filaya in arrinta soo galootiga ay aada u saameynayso sida ay codbixiyaashu u arkaan madaxweynaha musafar shisti oo ka tirsan maxadka siyaasadda soo galootiga ayaa isna rumaysan in arrintani ay saameyn ku yeelan karto doorashooyinka soo socda ee sanadka waxay doorashada ku yeelan doontaa xoogaa daxal ah inta ay la eg tahay ma garanayno weli wax ka badan sanad ayaa ka dhiman doorashada waxaa dhici karta in xilligaasi ay hoos u dhacdo laakiin waxaan u malaynayaa inay saameyn ku yeelan doonto duqa magaalada new york adams ayaa dhowaan hirgeliya tallaabooyin uu ku yaraynayo soo jiidashada magaalada new york ee dadka muhaajiriinta hase yeeshee soo galoti badan ayaa magaalada kusoo qulqulaya iyaga oo miciinbadaya dhaqaalaha magaalada iyo faa'iidooyinka gaarka u ah muhaajiriinta ee magaalada new york qof ayaa igula taliyey inaan imaado halkan sababtoo ah waxaan heli karaa fikradda magaalada waana heli karaa caafimaad bilaash ah waxaana heli karaa hooy aan ku noolaan karo haddii aad tahay soo galoti cusub waxaad tahay qof qariib ah marka magaalada kuugu fiican ee aad ku noolaan karto waa new york dhammaan dadka reer new york mowqif adag kama wada taagna dadka muhaajiriinta ah ee dhowaanahan imaanaya halkaasi qaar badan oo degan degmada manhattan ayaa wakhtigooda iyo dhaqaalahooda geliya dadkan waxay tiri reer new york aad iyo aad bay u soo dhoweyn ogyihiin una yihiin dad gacan furan dadka new york badankood waa kuwa bini'aadinimada ku wanaagsan laga yaaba in maamulka aysan sidaasi ahayn balse dadka ku nool new york weli waa kuwa soo dhoweyn leh xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa kale ee deegaanka ayay u muuqataa in arrinta soo galootiga ay keeni doonto cawaaqib siyaasadeed hase ahaatee wakhti ayay qaadan doontaa in la helo saameynta guud ee arrintan
warbixintii aron renan waxaa soo jeedinayay nuux muuse birjeeb haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa kan nuur xasan nuur nuur buqaari oo soo diyaariyo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intiinni dhagaysatay barnaamijka axaddii aannu soo dhaafnay waxaan ku soo qaadannay qayb ka hadlaysa taariikhda isirka soomaalida toddobaadkaanna waxaan barnaamijka diiradda ku saari doonnaa taariikhda afka soomaaliga sida uu ku dhashay afafka ay haybta wadaagaan cidda looga fadhiyo tarjamidda ereyada laga soo minguuriyey teknolojiyadda iyo arrimo kale oo muhiim ah waxaa mar kale marti igu ah brofesor cabdalla cumar mansuur oo ah cilmi baare aqoon durugsan u leh afka taariikhda iyo dhaqanka soomaalida brofesor mansuur mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marka laga hadlayo af soomaaliga bal noo faahfaahi taariikhdiisa iyo halka uu isna ka soo askumay
af soomaaliga wuxuu samaysnaa afafka adduunka uu samaysnaa afku sidiisaba waa sida geed baxaya geedka markuu weynaada miruu dhalaya markuu dhalo oo waa duquubaya waa dhimanaya mirihiisii ayaa geed maaragtay sa noocii kasoo dhalanayaan macnaheedu waxay tahay af wuxuu yeelanayaa lahjad af aan lahjad lahayn adduunka male lahjadahaas markay kala fogaadaan degaan ahaan iyo wakti ahaanba ay kala fogaadaan ayar ayar waxay noqdaan afafay noqdaan oo rasmi ah oo ka yaro duwan kii hore laakiin asalkiina muuqdo marka kii asalka ahaa proto language aa layidhaha afkii hore waa baaba'aya sidii geedkii hore u dhimanaya oo kale haddiiba lahjadihii ay af noqdeen lahjadahaas afka noqday haddana iyaga markoodii waxay sii dhalaayaan oo af noqdeen lahjaday dhalaayaan marka waa rutiin oo sidaas u soconaya maaragtay afafkao dhan ayaana arrintan maaragtay ay wadaagaan ifafaal ahaan af soomaaliga marka maxaanku yidhaahdaa goormuu bilaabmay ma dhihi karno xaam ilaa xaama waa waday laakiin soomaali kama soo hayaamin maxaan ku yidhaahdaa mesobotamia meesha aan sheegayna dad soomaali la yidhahda kama soo haymaan waa ab ab ab abkoodi ayaa xaamuu ahaa xaamkii haddana waxbuu sii dhalay wuxuu dhalay koosh iyo maxaan ku yidhaahda saddexdii aan sheegay iyo af ahaan haddaan fiirina xaam afafkii xaam oo afrasiatic markii dambe nin greenberg la yidhaahdo lexdameeyadii u bixiyey laakiin xamitosemitic ayaa laysku yidhaahdaa afafka soomaaliga iyo carabiga semitic waxaa la yidhaahdaa nimankan afafka ku hadla carabta iyo nimanka yahuudda iyo ethosemitic oo la yidhaahdo ethoobiya nimanka tigreega iyo amxaarada iyagana waa semitic semiticada waxaa la yidhaahdaa ethoobiya waa inta hadda ka nool kuwa badan waa dhinteen xamitic afafkoodi marka waa shan ama lix baa loo qaybiya oo ah afar bax maaragtay bax ahaana loo qaybiya kor waxaa waaye waa reer xamitosemitic ama reer maxaanku yidhaahdaa afroasiatic dadka ay yidhaahdaan reerkii haddana bahaw u kala baxa bahda semitic waxay ku hartay maxaanku yidhaahdaa jaziirata carab iyo ama bariga dhexe iyo qolo oo etoobiya soo gaarta waxaa xiga marka kushitic waa kuwa geeska afrika degan maxaan ku yidhaahdaa masarna waa kii hore baaba'ay waa baxdaas berberana waa kuwii aan soo sheegay waqooyiga africa waxaa jira bax kale la yidhaahdo jadig oo jaad iyo dhinacaas maxaan ku yidhaahdaa afrikada galbeed ay maaragtay ay ku hadlaan qaarkood iyo omotic waa la yidhaahdo iyagana etoobiya xaggeeda waqooyi ama maxaa koonfur galbeed looga hadlo lixdan ah waxaa laysku yidhaahdaa xaam ama shantan xaam ayaa laysku yidhaahdaa haddaan usoo noqono marka kushitig oo ah af soomaaliga waa maarata af soomaaliga ku abtirsado iyagana afar kooxay u kala baxaan waa sida abtirsiga maaragtay qabiilka soomaaliga ah reeray u kala baxaan jilib haddana ilaa hoos hadhaa waxbay sii aadaan maaragtay reeray sii aadaan qabiil yilib laf wax adi la mid ah oo kale sidaas waaye soomaaliga marka wuxuu gelayaa kusheitikada bari ayuu gelayaa wuxuu maaragtay isku bax ay yihiin ama isu dhow yihiin nimankan la yidhaahdo maaragtay oromada sahe cafar iyagana maaragtay oo kooxo kale ah soomaaliga weli waxaa usii usii dhow nimanka rindiile iyo maaragtay qolo la yidhaahdo aweera kenya dhigta iyo bayiso oo harada abaay gudahee maaragtay jasiirad taalla meeshaas degan kuwaasa usii dhow marka aad isku soo duuduubo adiga qaybiskan yaa sameeyey aniga ma samayno cabdalaaan waxa waaye afafka adduunka ilaa laba qarni muddo ku dhow ayaa la baaraya afafkan af walba markii la baaray la baaray ayaa haddana waxaa la sameey isbarbardhigaa la sameeyey si loo kooxeeyo afafka adduunka siday isugu dhow yihiin sida badanaa waxaa la maqlaa indo-european language afafka indoeuropean waxawaaye waxbay wadaagaan nimanka oo u dhuundaloolo ama ku takhasusay cilmicafeedka taariikheed cilmicafeedka isaga naftiisiiba maadooyin kala duwan ayuu ayuu ka kooban yahay taariikhda ah sidaa oo kale ayaa kuwana hamitosemetic iyagana sidaan ayay u kooxeeyaan iyadoo aanu ku jirin yani gumaysiyaa sameeyey maaha nimankan niman aqoon-yahanay sameeyeen wixii ka dambeeyey aqoon-yahanna oo ictiraafeen oo maaragtay sidaas inay u qeybsan yihiin marka tan waxaan kusoo gunaanadaya tan waxay ka hor imaanaysaa fikraddii fikradaha socdo la leeyahay maaragtay nebi aadam soomaaliya ku hadlaaye yacni iskoolkan uu soo baxay waa mid aanan ku salaysanayn cilmi cafeedka waxaa la yidhaahdaa folk linguistic ama folk etymology yacni cilmi cafeed shacbeed shacbiga uun maaragtay iska qiyaasanaya aanan ku salaysanayn halbeega cilmi afeed oo lagu kala saaro taasoo ilaa jaamacad maaragtay b h g lagu qaadanayo aan ku salaysanayn marka haddii si oo iska fudud aan maaragtay aan u sii qeexo oo cilmi afeedba aan la aadin waxa waay nebi aadan jismi ahaan maanta jismiga intuu la egyahay nebi aadan wuxuu ahaa sida xadiidka nebiga oo macnihiisa ahaa yani wuxuu jiraa la yidhaahda haddana khaldanayn lixdan dhudhun marka inteen la egnahay in jismigeena sidaa isu bedelay afkeenana inuu saa isu bedelayo oo aftaagan nabi aadam afkaanuu ku hadlaayo kii soomaaliga maxaa meeshiisa u taagnaaday waa adigoo tiri geedkii nebi aadan oo maaragtay hoostiisu harsanayo ma jiro geedkiisa u baaba'ay wax u walba waa baabaa adduunkan oo waxaa isbedela ku dhacaya sidaas daraaddeed yacni meelo yar haddaa aragtid maaha inaad qardajeex aad gashid oo tidhaaha waa hey kaas waay wax yar waa isu ekaan karaa aniga haddii aan aan daahirkaas aan wax walba aan ku xugmiya aanan ku salaynin cilmi waa anuu yiri maogtahay maaragtay qofka korkiisii dhaldhalaalayaad aragtid waa nin maaragtay saliid badan ku badan maxaa colesterol anuun aan laboratory aan aada colesterolka ku badan ninka saas noqonayo cilmi maaha waxaa la rabaa wax walba halbeeguu leey waxa lagu cabira laakiin qaabka kor leh haddaan daahir aan ku xukmino af soomaaliga wax walba oo adduunkan magaca soomaaliya waa ka dhigi karna sida dad ka faa'iidaysanayo fikradan waxaan maqlay raadiye ee t v ka hadlayo leeyihiin taxi soomaaliya ka yimid waa maxay tag sih ninkan gaarsi waay taxi waa tagay waay immigration wuxuu ku leeyahay ima gareesh soo geli yacni waxa ani waxaan dhihi kara xataa aan ku darsanayo taas haddii la raaca madagaskar madax askar waay soomaaliya madax askar koofiyadii maaho jaziiradii waay yani tan waa tashaabah muuqaalka kor ma ahe wax waa isbedelaan marka kaas cilmi ma aha waa iga raalli ahaanayaan walaalahayga maaragtay bahashaas ee hadda ku badatay oo dad badanna sii wadwado oo maaragtay wixii isdardaray inay tahay taxi inuu waxau noqda qofaa wuxuu arkay leg ama lug ingiriisiga maaragtay ay u ekaato maaragtay isku mid isu dhowaadaan taas keliya marka ama meahe tobanee ama waxaad aragtay labaatan ba ha ahaadeen haddaynu isu ekaano so isuma ekaan kara nin ingiriisi ah oo ama nin maraykan iyo nin soomaaliya oo shaqa aan isku lahayn oo timihiisii iyo sankiisii uma ekaan kara biniaadina islanay waxyaaba waa inaan wadaagnaa afna waa inaan wadaagnaa afka adduunku waa badanuu wadaagaa waxna waa qolo walba u gaara sida shakliga kulligeena shakliga baniaadan aan lahay laba gacmood laba dhugooda waxaan leenahay haddana isla markii qolo walba waxay leeyahay ninkan soomaali uu egyahay kan carab uu egyahay kan wuxuu u egyahay ingiriis waxa uu egyahay yani waana baniaadamkii waa afkeena sidaa oo kale wax waa shabahaan laaziman weyn wax maaragtay ay wadaagaan sida laazim aan waxaan u wadaagno xagga muuqaalkeena marka iga raalli aad oo ku dheeraadeen
waa mahadsan tahay dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa walaal marka hore adigoo magacaada ku bilaabaya soo dhowow magacaygu waa faadumo axmed dhaqane oo joogta baydhabo brofesor cabdale mansuur waxaan weydiinayaa maxay tahay sababta mayga uu uga duwan yahay maxaatiriga sidoo kale mayga taariikhdiisu maxaad nooga sheegi kartaa bismillaahi mayga wuxuu uga duwan yahay maxaatiri sida uu uga duwan yahay maarata lahjadaha kale ilaa lahjadaha soomaaliyeed hadda kuwa ugu doorka roon sideed waay maayo keliya ma aha afkaan maaragtay tunniga ah afkaan gahraha ah afkaan maxaan ku yidhahdaa markay meelaha looga hadlaa bisha doonte waa ka duwan yahay maxaa tiri sida taas micneeda maaha inay afaf kala duwan ay leeyihiin waxay ugu kala duwanaadeen kuwan maxaa tiriga kale ay ugu duwanaadeen waa arrimo la xiriira geography ahaan la xiriira degaan ahaan la xiriira dhaqaale ahaan la xiriira lahjadaha looga hadlo webiyada deegaanada maaragtay u dhexeeya webiyada labada webi dhexdoodii way ka duwan yihiin lahjadaha maxaa tiri su-aasha haddaan dhinacaas aan u wareejiyo maxaa tirigana dhulkaasoo dhan maaragtay waxaad moodaysaa inay isfahmayaan lahjadahoodii ay aada isugu dhow yihiin kuwana aada ay u kala duwan yihiin maxaa yeelay waxaa yeelay waktigii oo kala guureen oo muddo dheer ahayd xiriirkii oo aan joogto aan ahayn webiyaa kala gooyey tan labaad reer guuraaga maaragtay soomaalida kale waa reer guuraag maanta beledweynu joogaa beri wuxuu joogaa maaragtay kismaayo u joogaa ama meelo kaleu joogaa xiriir joogta ayuu leeyahay ceelasha isugu imaanayaan qabiilo kala duwan waa dagaalamayaan way guursanayaan isdhexgal waxaa ingiriiska la yidhaha contact oo joogta ay leeyahay laakiin nimankan madaho webiyadaasa xiran mar labaado waa sedentary life waxa la yidhaahda yacni dad degan waayo beerta hadday abaarsatay intaa ka guurtid meel kale beer kama raadinaysa meeshuu degan yahay xiriirka uu la leeyahay bulshada kale maaragtay waxa waaye waa marka xoolaha daba raacaysa oo adigu meel walba ku geynaya ayaa maaragtay u sabab noqonaysa in uu xiriir la yeesho ummado kale guurka ha ahaaday xataa raacatada guurkoodii waa maaragtay waa isdhaafsadaan arrimo badan oo hadda aan soo koobi karin marka waxyaabahaas ayaa u sabab ah in maaragtay ay kala duwanaadaan tanna ma aha tani ma aha in soomaali keliya ay leedahay dalalka carabta haddaan tagno ama yurubiyankaas haddaan aan tagno magaalo walba lahjaday leedahay kuwa way isu dhow yihiin kuwana ismaba fahmaan hadda carabtan oo ay ku hadasho maaragtay maqrib af carabeed ay ku hadlaan iyo ninku jaziirata carab carabka degan isku lahjad maha maba isfahmaan xataa isla markiina kan maqribka ah oo waagii hore uu ku hadli jiray maxaan ku yidhahdaa afka berbera uu ka dhumay waxaa isbedel maaragtay saame wuxuu saameeyey afkii carbeed oo gadaal uga yimid marka mid walba sababaa jirta oo waxbaa saameynaya ama xirfadii uu bedelaya ama maaragtay xiriirka dadka uu la leeyahay haddaan usoo noqdo maxaa tiri imay maxaa tiri wuxuu xiriir badan la leeyahay juqraafi ahaan carabta iyo banaan badahaas marka af carbeedka aaduu u saameeyey laakiin maayo gudahaas ku jira maaragtay badda ka fog carabi saameyntiis yani saameynta waa ku yar tahay sidaa daraaddeed mayga wuxuu aad u kaydiyey ereyadii sooyaalka soomaaliyeed oo maxaa tirigi uu lumiyey laakiin haraagaysan kuwaasoo haraagooda weli maxaa tirina waa laga helaya marka intaas ayaan ayaan ka dhihi karaa waa mahadsan tahay
taariikhda maay yani oo hadda badan sida laga qoray ma jira laakiin naxwihii waa la qoray taariikh gaar a uu leeyahay maay ma jira sida midka ama maxaa tiriga gaar aanan lahayn isku meelay ka yimaadeen taariikhdii hadda aan soo sheegayena ay maaragtay arrimihii hadda aan soo sheegayo ayaan u sabab ah kala duwanaantooda taariikheed waaya professor cabdalla sida aad ka warqabtid erayo badan oo technology ah ayaa af soomaaliga maaragtay kusoo biiray oo aanan weli la tarjamin marka hawshaasi yay u taallaa mase xafiyiinta mise khubaradiinan af soomaaliga oo aad adiga ka mid tahay sideese loo tarjami karaa ama ereyada maaragtay technolojiga cusub loo soomaaliyan karaa
waa ereyo aad iyo aad looga baahan yahay oo soomaaligu maaragtay u suurta gelinaya in lagu cabiro waxyaabo oo aan horey af soomaaliya lagu sheegi karin oo scientifica ah ka mid ah horeyna waa loo sameeyey ereyo oo erey bixino oo cilmiyeed waa la sameeyey laakiin toddobaatameyadii ilaa sagaashankii maanta soddon iyo saddex sano technolojiya cusub ayaa kusoo korodhay adduunka marka kuwaas waxaa loo baahan yahay in maaragtay dib cusboonaysiin lagu sameeyo laguna kordhiyo waxyaabaha cusub kusoo kordhay lama tuuri karo kuwii hore oo maaragtay aad iyo aad maaragtay la dadaalay waxaana ku shaqada waxay tahay laba dad isla yaqaana ama laba koox oo isbiirsada maxay tahay waaye dad miyi ku dhashay af soomaaligii miyiga si fiican u yaqaano kaasoo soomaaligaasoo hodan ku ah ereyada miyiga oo bad ah aan magaalana maaragtay iyagana waxa ay ka yihiin ka aradan yihiin oo waa tii hadda ereyada magaalada aan isticmaalno oo dhan waxaa u badan yihiin boqolkiiba sagaashan ama carabi waaye ama ingiriis ama sawaaxili waaye marka kuwa hirgelay waaba hirgeleen hadda suuq iyo dariishad iyo baabuur iyo miis waxaasoo dhan waa meesha noogu yimid rooti sanguus wixii la mid ah laakiin kuwaas waa wax lagu dhaqmo waayo ma aha ereyo cilmiyeed magaalasaan maaragtay u maarayno waxaynu magaaleed ayaan u baahanay samayna laakiin wixii qoraal ah waxaa loo baahan yahay ereyo miyigaas in laiswaafajiyo ereya af ingiriisi oo cilmiyeed ingiriisi ama talyaani faransiiska wuxuu ahaado ereyada technolojiyada cusub combuterka ha ahaado mouse marka aad leedahay iyo download iyo waxa ad leedahay waxaa la fiirinaya micnaha muxuu yahay download ingiriis waxaas waxaas waxaan aadaynaa miyiga wax u dhowdhow ma jiraa soo dejin miyaa maaragtay wax la mid ah ayaa maaragtay la fiirinaya meel yar hadday isaga dhow yihiin micnihii miyiga ka jira ayaa la ballaarinaya micno ballaarin semantic extension waxa la yidhaahdo oo awal waxaa jiri jiray miyigaas maaragtay erayo ay jireen oo miyigaas la isticmaalaya oo hadda magaalkii layli oo kale waa ratiga oo la baraayo rarka la baraayo ay ahayd waxaan u baahanay tababar oo maaragtay exercise aan u baahanay exercise soomaali ma lehe exercise oo tababar waayo layligii ayaa lasoo qaatay sidii hore micnihii horena waa leeyahay laakiin micno labaad ayaa la siiya oo waxaa sugnaada sida hadda tusaalahan oo kale ayaa loo baahan yaa bixin kara waaye waa laba waaye nin af soomaaliya saan hore u iri oo miyigaas oo maaragtay si fiican u yaqaan iyo qof oo maaragtay isagana ereyada cilmiyeed micnahooda si fiican u yaqaano afka ingiriisiga khaasatan laga tarjumayo kan hadda u badan oo si fiican u yaqaano oo aqoon-yahan ah labadaas ayaa isbiirsan kara soo saari kara ee ma aha cid kasta dadka qaarkood waa jirtaa waa soo bixin karaa nin walbow fiilkiisa ama meesha uu shaqadiisa tahay ninka journalistaha ah waa soo saari karaa haddii uu soomaaligiisii oo maaragtay ugani yahay oo uuna fahmaya haddana ereyadaas uu ku saabsan journalism ama wargeysyada ku saabsan waa soo saari karaa kan beeraleyda sidaas oo kale kan maaragtay combyuutarada marka dad badan oo laakiin aqoon leh oo inay isbiirsadaan waa tahay ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya qaramada midoobe ayaa muddo laga jooga dhowr sano soomaaliya ku sheegtay inuu ka mid yahay luqadaha halista ugu jira inay dabargo-aan adigo arrintaasi ma ku raacsan tahay sideese luqadda soomaaliga loo horumarin karaa hadda
arrintaas anoo itaaliya jooga ayaan maqlay oo waan la yaabayo waxaa suurtagal ah maaha ninkii soomaaliya nooshahay afkaana waa noolaanayaa laakiin inta hadda aan aan joogo maaragtay soomaaliya sida hadda ii muuqato saansaanteeda waxaa muuqata in soomaaligii laga guuri rabo waxaana u sabab ah dadkii qurba joogtii ee hadda dib a ugu soo noqonnay ay waxaan la nimid af soomaaliya oo jacbur ah ayaa la nimid oo waxaa ku bilaabantay maarata in tiradii la lumiyo oo laleeyahay two weeks ayaan meesha aan joogaa two thousand nineteenkiina maaragtay meeshaasaan deganaa yacni tiradii aa dhumi rabta xarfihii a b c baa la leeyahay dhumi rabo magacii yacni aayar aayar lama dareensana maaragtay waxaad arkaysaa qof oo oo khudbo akhrinayo oo maaragtay nus binus ama ama saddex kameelood meelba ingiriisa inta kale soomaaliya ayar ayar ayaa maaragtay bahashan barbixin af ingiriisigu ku haya af soomaaliga dadkeena marka dibadda ah yacni qof oo hal hal erey ka fakada oo aan u baranay ayagaba waa iga fakadaan baranay laakiin qofna waxaa jira istuska ah oo maaragtay in markuu ku hadlayo ingiriisiga oo heerkiisii darajadeed bahashaas kor u qaadaysa tirada hadda telefon hadda qof u sheegtid wuxuu leeyahay o six meel ah maxaan ku daraa tan marka waa istus waay tiro maa soomaali laga waayo marka tan haddii sidaa lagu socdo oo dowladdiina ay maaragtay meeshii kaalinteeda ka maqan tahay dhibaatadeeda waa jirtaa haddaanan baabi'inna wuxuu noqon karaa af oo maaragtay jacbur ah waxaa la yidhaahda creol language af jacbur ahna marka soomaali miya ingiriis ma yahay ayar ayarna waxaa sii dhumaya dhaqankii wax alle wixii afkaas kaydinaya dhaqan ha ahaado taarikh ha ahaato diin qayb diimeed ha ahaado intaasna way la dhumaayaan haddii aan u soo jeesanin dowladda maaragtay xoog aanan saarin waxaan layska yaraysanayo waa waa laga yaabaa hadda waan aaminsanahay laga yaabaan laakiin waxaan ilaah ka rajaynayaa in maaragtay dowladda ay baraarugto oo u soo jeesato sidii waagii toddobaatan iyo labadii soomaaliya iska lahjad oo kale ahaa talyaani ingiriisla la isticmaalay oo xooga la saaray oo soomaaligii cirkaas maray baa rajadaasan ayaan u haweenahay insha allah cid walbo waxaan dhihi lahaa inkastoo soomaali ah inuu isku dayo in afkiisii ka yareeyo haddii ay u suurtoobaysa maaragtay barxinta afka shishay lagu barxinay gaar ahaan xisaabta goormaad subaxdii noo imaanaysa tobanka iyo barka intaan dhihi lahaa ten tedi aan ku imaanaya waxaas istuskaas inaan iska yarayno afkan aan u turno oo aan u wada hiilano nin walowba maaragtay xilbaa ka saaran waa haybteennii maaragtay inaan inaan u tafacidana ay haboon tahan u malaynaya yaan la sugin dowlad maaragtay intay ka soo jeesanayso wabilaahi tawfiiq kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdalla cumar mansuur oo ah cilmi baare aqoon durugsan u leh afka taariikhda iyo dhaqanka soomaalida wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan uga hadalnay taariikhda af soomaaliga waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaana soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta xayaad iyo codkii xasan aadan samatar heestaasi xayaad uu qaadayey xasan aadan samatar ayaa waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo quruxdiisa geeldhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geeldhalay iyo dhaqanka xoolaha dhararwaan sidaatay gubashaad ku hoonjay dhararwaan sidaatay gubashaad ku hoonjay ilowlahanka gidahay